subax wanaagsan ramadaan mubaarag dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa subax arbaco ah bisha abriil waa toddobaiyoabaatansanadka labakunlabaiyolabaatanwaxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaysa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah allaha u naxariistay jenaraal jaamac maxamed khaalib oo xalay magaalada jabuuti ku geeriyooday jenaraalku dee waxa weeye waa nin caana oo maanta soomaaliya geeska gees laga yaqaano uu ahaa jenaraal jaamac maxamed khaalib allaha u naxariisto wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii deegaanka la yidhaahdo dhoodi gaban ee gobolka sanaag ayuu ku dhashay
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo maanta lagu wado in la doorto bajaajlayda magaalada jigjiga oo cabasho ka muujinaya dowladda oo joojisay rukhsadihii ay bajaajta ku wadi lahaayeen oo dowladda arrimahaasina ay ka jawaabtay nin soomaali ah oo xisbigiisa u soo xulay inuu u tartamo doorashooyinka dowladaha hoose ee dalka new zealan qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo kambaniga sameeya gawaarida tesla ayaa lumiyey bilyan oo dollar talaadadii iyada oo ay maalgeliyayaasha ka walaacsan yihiin in madaxa fulinta elon mask laga yaabo inuu iibiyo saamiyada si uu ugu maalgeliyo koob iyo labaatanka bilyan ee dollar oo uu ku darsaday lacag dhan afar iyo afartan bilyan oo uu ku iibsaday shirkadda twitter tesla kuma lug lahaa heshiiska twitter-ka haddana saamiyadeeda waxaa lagu bartilmaameedsaday mala-awaal kadib markii maaska uu diiday inuu si cad u sheego halka uu ka soo galo lacag caddaan ah oo uu ku iibsanayo twitter hoos u dhaca laba iyo toban dhibic labo boqolkiiba dollar ee saamiyada tesla ee talaadadii ayaa la mid ah hoos u dhac koob iyo labaatan bilyan ee qiimaha saamigiisa tesla si la mid ah koob iyo labaatanka bilyan oo kaasha oo uu u ballanqaaday heshiiska twitter-ka falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in walwalka uu ku saabsan yahay iibka saamiyada soo socda ee maaska iyo suurtagalnimada in uu ku mashquulo twitter-ka ayaa miisaamay tesla maraykanka iyo xulafadiisa ayaa talaadadii shalay waxa ay muujiyeen inay si deg deg ah oo xoog leh u socdaan si ay u taageeraan ciidamada ukraine islamarkaana ay sare u qaadayaan cadaadiska dhaqaale ee ruushka xilli labadii bilood ee lasoo dhaafay u duulaan ku ahaa dalka ay jaarka yihiin ukraine halka qaramada midoobay ay sheegtay in madaxweynaha dalka ruushka uu ogolaaday in kooxaha gargaarka caalamiga ah ay caawiyaan dadka rayidka ah si ay uga baxaan magaalada dekedda ah ee la go-doomiyey ee mariupol xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa u sheegay guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee senadka talaadadii in maraykanka uu markii hore u baahnaa toddobaadyo sida hadalka loo dhigay si uu qalab iyo saanad militari ugu raro dalka ukrain laakiin ay hadda inta badan u soo diraan hub cusub dadka reer ukrain saddex maalmood gudaheed subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal waxaa noo soo socdaa waraysi ku saabsan geerida allaha u naxariistay jenaraal jaamac maxamed khaalib hase yeeshee aan ku horeyne magaalada muqdisho warqad lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaysa in wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur uu shaqadii ka joojiyey taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar islamarkaana uu xilkaasi kumeel gaara usii hayn doono ku-xigeenkiisa wareegtada ayaa taliyaha booliska waxay ku eedeynaysaa inuu si bareer ah isugu dayey inuu hor istaago doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo ballansan yahay arbacada maanta wariyaha v o eda dalka australia ibraahim cumar baafo ayaa haddaba khadka teleefonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur waxaanu ugu horreyntii weydiiyey in warqadani ay xafiiskiisa ka soo baxday
ha dabcan warqaddu waa warqad loogu talagalay xafiis to xafiis ama xafiisigay kasoo baxday kuna socota xafiisyada ay qusaysay balse waxaan ugu talagalay shacabka inaan la wadaago war-saxaafadeed waayahay wasiir marka ka hor intaanan go-aanka aad warqadda ku qorad aadan qaadan ma isla xidhiirteen taliyaha aad shaqo joojinta ku samaysay
dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aad ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka muddooyinkii ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fadhiistay muddo ka badan aan dhihi karo toban jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka oo aan dareemayey habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan amniga waxaan ula jeedaa taliyaha boolisku inuu uu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo oo liddi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulaya doorashooyinka arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiis u hoggaansanayn maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan irahde dabcan dabcan de waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaadho tallaabna laga qaado sida aad la socoto shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendhada loo asteeyay doorashadu inay ka dhacdo sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqata uu u joogsanaa aroortii haddii allah awoodale ka raali noqdo uu isku dayey ma joojin karo balse uu isku dayey inuu joojiyo uu hor istaago si bareer ah laakiin isaga laakiin ma sheegin isaga ma sheegin inuu doorashada joojinayo wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni islamarkaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo waa mahadsantaha walaalo magaalada annagaa joogna wuxuu amar siiyey dhammaan taliyaasha ka hooseeyey wuxuuna ku wargeliyey in ayan jirin wax doorasho la yidhaahdo hoolka ka dhici kara wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo balse waxaad ula yaro muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uunan samayn shirkaa jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha amarka uu faray maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golihii shacabka la hor istaago saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga oo de iyaduna u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu lagu cadaadinaya asiga qudhiis waa tahay wasiir laakiin sow dareemayo in laga soo in laga soo abaabulay villa soomaaliya waa yahay annagu hadda ma villa soomaaliya na lama joogto ma ka hadli karna laakiin sow ma aha isaga guddoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha awood sow uma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo oo dhanka amniga ku saabsan
siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediaha noo soo mariyo uu meediaha lasoo istaago ou dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo intaasaa ku filanba in shaqada looga joojiyo loogana ceyriyo shaqada
waa yahay maxaa marka hadda qorsho ah haddii aad shaqadii ka joojisay dabcan isagiina uusan aqbalin shaqa ka joojintaada doorashadiina loo madlan yahay maanta toddobiy labaatana inay dhacdo isagana uu sheegay in aan doorasho dhici karin oo amniga oo aan la sugi karin maxaa marka idin qorsho ah ka wasaaradda amniga horta walaal walaal waa kuugu celinaya inuu aqbalo inuuna aqbalin muhiim ah dalkan de wuxuu leeyahay shuruuc iyo nidaam lagu hago aqbalaadiisa daruuri ma ah ninkaa shaqada waa ka joojiyey waana waana sidii aan uga joojiyey dabcan in shaqadiisa dib loogu fasaxo iyo in uu xilka laga qaado iyo inuu ciqaab kala mudayso intuu waxay ku imaan doonaan markii la guda galo war saxaafadeedkaagii waxaa ku qoran inaad ka joojisay toddoba iyo labaatanka bisha maadan sheegin inta inta maalmood aad ka joojisay maxaa marka la odhan karaa
maya walaal war saxaafadeedkayga waxaan ku xusay in aan u diri doono maxkamadda ciidamada qalabka sida xeraalinta kolkii baaridaa soo baaritaanka lagu sameeyo ay soo dhammaato ayaa go-aan kale laga gaari doona haddii alla awooda laga raali noqdo laakiin ninkan nin odayaho runtii dee da ah ayaan ku ku tiri jiray kuna kuna xurmayn jiray balse waxaad moodaa inuu u yaro dhaqmay si ay ka muuqato mas-uuliyad darro aada u ballaaran waayahay isaga marka golaha wadatashiga qaran ayaa u magacaabay inuu yahay guddoomiyaha amniga doorashooyinka maadaama guddoomiyihi aad sheegtay hadda in aad xilka ka qaaday ama aad ka joojisay aniraade aad ka joojisay xilka sidee marka doorashadu kusii soconaysaa yaa sii wadaya soo uma baahna marka in golihii wadatashiga qaran ay qof kale u magacaabaan oo hawsha wada wax yar aan ku saxo golaha wadatashiga qaran uma magacaabeen qof waxay u magacaabeen mas-uul mas-uulkaasoo ah taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed dabcan macnaheedu maaha xijaar in loo magacaabo qofka loo magacaabay waa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed qofka booliskiisa sii haya ayaa sii wadi doonaa waa tahay ugu dambeyn marka maanta oo toddobiyo labaatana oo maalin arbaca ah oo doorashaduna lagu ballansanaa ma dhacaysaa marka oo amniga yaa sugaya yaa damaanad qaadaya maadaama taliyii uu sheegay in amniga la sugi karin
dabcan guddoonka kumeel gaarka ah golaha shacabka iyo xildhibaanada ama mudanayaasha golaha shacabka ayaa u madax bannaan goorta iyo goobta goorta la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo doorashada ma xaqiijin kartaa adiga marka maanta in doorasho dhacaysay kale hay-adaha amnigana mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ka kaalmeeyaan ama ka saacidaan ama mas-uuliyadda amniga qaataan wasiirkii amniga ayaa wasiirkii amniga ayaa tahay ma ma qiraysaa marka ama manoo xaqiijin kartaa in maanta doorasha ay dhacayso iyo in kale taa mas-uuliyaddeeda maaha laakiin mas-uuliyaddeeda waxay tahay amnigooda in la sugo haddii berri doorasho dhacaysana amnigooda waa sugaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur waxa uu khadka taleefonka ee magaalada melbourne ugu warramaya wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o e oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in aan la xiriirnay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya hase yeeshee aanay noo suuragelin inaan khadka taleefonka ku helno marka ugu horreysa ee aan helnana aan idiin soo gudbin doono ramadaan mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan allah u naxariistee waxaa xalay ku geeriyooday dalka jabuuti genaraal jaamac maxamed khaalib oo ka mid ahaa ciidankii kasoo mid noqday ciidanka soomaaliya sidoo kalena mar noqday taliyihii booliiska soomaaliya marxuumka waxaa sidoo kale uu wasiir kasoo noqday dhowr wasaaradood muddooyinkii dambena waxa uu ahaa macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefonka ee jabuuti kula xiriiray ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya marxuumkana ay qaraabo ahaayeen waxaana ugu horreyntii v o e da uu xaqiijiyey geerida marxuumka
bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun walaal ilaahay naxariista jannaha ku munaysto genaraal jaamac maxamed khaalib waa caawafiidkii ayuu ku geeriyooday magaalada jabuuti hadda ayaan joogaa meeshii uu ku geeriyooday oo aanu eegayna ama qabanqaabinaynaa aaskiisa iyo hawshiisa marka waan idin xaqiijin karaa geerida genaraal jaamac maxamed khaalib ilahay naxda jannaha ku manaysto aamiin marka ma wax xanuuna ayuu u dhintay mise tii alloon baa u timid
ma walaal generaalku beryahan buu u xanuunsanayey xanuun ahaan baa looga soo qaaday magaalada hargeysa marka dhakhtar weyn oo ku yaalla magaalada jabuuti oo dhakhtarka militeerka oo suudaantu ay dhiseen ayaa la keenay marka halkaanaa lagula tacaalaya xanuunkiisa dee kolley nin weyn oo mahaas maanta ah da-diisu ay weyntayna wuu ahaa ilaahay naxariis jannaha ku manaqaysa ku manaysto maalin wanaagsan buu dhintay tiisii ayaa gashay marka sidaasay xaaladiisu ahayd waayahay muddooyinkii dambena si dhow ayaad ula socotay xaaladihiisa bal haddii aad wax ka taqaano taariikhdiisa iyo xilligii u dhashay generaalku dee waxa weeye waa nin caana oo maanta soomaaliya geeska gees laga yaqaano ahaa genaraal jaamac maxamed khaalib allaha u naxariisto wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii deegaanka la yidhaahdo dhoodi gaban ee gobolka sanaag ayuu ku dhashay wuxuuna runtii ku biiray booliiska soomaaliya bishii abril sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii oo lagu qaatay karaannimo sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii ilaa toddobiyo kontonkiina wuxuu tababaro ku qaatay macadkii tababarada ee sheekh marka generaalku wuxuu caan ku ahaa dee ninkii markuu yaraa dhalinyarada ahaa isaga ayaa wax isbaray dugsi quraan sida la sheegay iyo iskuullada hoose iyo ma gelin laakiin wuxuu toos ugu biiray booliiska soomaaliya markii uu tababaradaasi macadka sheekh ku qaatay kadibna waddanka ingiriiska ayuu u kicitimay oo waxa uu galay iskuolkii ama macadkii la odhan jiray metropolitan police ee london marka halkaasuu runtii jananku uu kasoo baromoosay wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii aqoontiisu ay u fiican tahay iskorisa dhalinyaro isagoo ah isagu xisbaray iskoriyey labayo toban jir isagoo ahbaa hooyadii ay geeriyootay oo ay miyiga ku dhimatay kadib markaa magaalada hargeysa ayaa runtii uu yimi oo waa uu kasoo kicitimay dhulkaas waxa uu ku dadaalay jananku inuu luqadda af ingiriisiga barto waxaana la sheegaa saddex iyo toban jir markuu ahaa inuu s y l runtii uu ka mid noqday xubnihii ayaa la yidhaahdaa oo runtii la tilmaamaa jananku taarikh dheer buu leeyahay guud ahaan waxaa runtii uu noqday nin firfircoon oo tababar fiican leh oo wakhtigaasoo ay aad u yaraayeen dadka xataa faraha booliska oo kale c i d da dadka faraha dhiga isaga laba nin oo keliya soomaaliya ka jiray sida taariikhda lagu hayo waa gartay taliyihii booliskana uu soo noqdaan filayaa iyo dhowr wasaaradoodna waa uu soo qabtay ha jananku waxaa la yidhaahdaa de waxa weye taliyi ugu horreeya xagga sirdoonka ama c i d da soomaaliya ayaa runtii u ahaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa lix iyo lixdankii markii dambena dee wuxuu noqday wasiir wasiirka shaqada iyo shaqa arrimaha bulshada ayuu noqday kun iyo sagaal boqol iyo toddoba toddobiyo toddobaatankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii marka haddana wasiirka dowladaha hoose iyo horumarinta ayuu noqday wasiirka gaadiidku noqday dhowr wasaaradood buu ayuu kasoo shaqeeyey runtii jananku waayahay allah u naxariisto marxuumka marka muxuu ka tegey ifka muxuu uga tegey generaalku wuxuu ka tegey sagaal ubad ah dee iminka waa dad waaweyn runtii shan wiil iyo afar hablood ayaa jananku uu ka tegey ilaahay naxariis jannaha ku manaysto waa dad waaweyn oo waxay kala joogaan daafaha caalamka qaarkood ingiriiskay joogaan qaar maraykan bay ku nool yihiin oo halka aad joogtaana kenya qaar baa jooga haddana waxaa ila jooga wiil uu dhalay oo cabdiraxmaan baa halkan nala jooga oo soo raacay xanuunkiisa markii uu soo qaaday oo halkan keenay marka dee jananku ilaahay naxariis jannaha ku manaysto haliyey weyna soomaaliyeed oynu ognahay mawaaqiftiisii buugagii uu qoray iyo taariikhdiisii iyo documentariga laga hayaana ay xusi karaan jananku mabdii u aaminsanaa iyo soomaaliya halkuu kaga jiray iyo kaalintu kasoo galay aad iyo aad baan runtii waxaa inaga baxay halyey weyn baa inaga baxay ilaahay naxariis janna ayaan uga baryaya ilaahay subxaana watacala godkiisa inuu u nuuro walaal waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii uu ka tegey jaamac jaamac jaamac maxamed khaalib ummadda soomaaliyeed oo dhan baan u tacsiyeynayaa ummadda reer somaliland baan u tacsiyeynayaa waxaan leeyahay ha loo soo duceeyo aynan ku cibro qaadanno dariiqii uu jananku uu hayey iyo runtii waxtarkiisii markan ugu dambeysay jenaraal maxamed jaamac khaalib wuxuu ahaa brofessor ka dhiga jaamacadaha soomaaliya khaasatan muqdisho wuxuu ka dhigayay jaamacadda simad iyo jaamacadda city ayaa uu suugaanta iyo dhaqanka soomaalida runtii uu ka dhigayay marka jaamac marnaba hawlgab ma noqon ilaahay naxariis jannaha ku manaysto
aamiin naxariistan allaha siiyo waxa uu ahaa ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya oo u warramaya ridwaan xaaji cabdulle isagoo ka warramayay geerida ku timid allahu naxariise jenaraal jaamac maxamed khaalib oo xalay ku geeriyooday dalka jabuuti qaar ka tirsan shacabka magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida oo ah dadka iska leh gaadiidka bajaajta ayaa cabasho ka muujiyey kadib markii laga xareeyey gaadiidkaasi muddo lix bilood ah kadib markii ay taarika codsadeen dadkan ayaa sheegay in gaadiidka laga xanibay uu yahay mid ay horay ugu shubeen canshuurtii dakhliga haddaba cabashada dadka iyo sababta ay dowladdu bajaajta u joojisay ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha v o e da magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata
gaadiidka bajaajka ee ku dhaqan deegaanka soomaalida oo ah kumanaan kun ayna noloshooda ku tiirsan yihiin bulsho tiro badan oo ila dhaqaale ka hela sidoo kalena uu yahay mid dadka ay aada u raacaan gaadiidkan waxaana muddooyinkii u dambeeyey deegaanka kusoo badanayay gaadiidka bajaajka saddexda lugood leh iyo forsiga iyadoo ay sheegeen xafiiska ganacsiga gaadiidka deegaanka soomaalida inay arrintani keentay cidhiiri dhanka waddooyinka ah ee magaalada haddaba xafiiska ayaa bilaabay inuu hakiyo qaadashada taarikada gaadiidkan bajaajka taasoo keentay in boqolaal qof oo soo iibsaday gaadiidkan in laga xanibo iyadoo arrintan uu xafiisku sida kumeelgaarhka ah u joojiyey taarikada ay u sababeeyeen wax xafiisku ugu yeedhay cidhiidhi ka jira waddooyinka caasimadda magaalada jigjiga iyadoo hakinta taarikadan ay ku eg tahay oo keliya caasimadda magaalada jigjiga sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xafiiska haddaba qaar ka mid a shacabka laga xareeyey gaadiidka ayaa v o a u sheegay in muddo lix bilood ah ay daba socdeen sidii loo sii dayn lahaa gaadiidkooda ka xaniban iyagoo sheegay in gaadiidka laga xanibay uu yahay mid ay ka shubeen canshuurtii dakhliga waxaana hooyooyinka dhiban ee magaalada jigjiga ee bajaaj ayara dhiibsaday waanu dhibannahay waxaan taagannahay meesha lix bilood weeyaan dhayli waan nimaadaasday shaqaalihii waxna la hadlayaa ma jiro waxaan ku ihi waxaan dabka u saaray intii aan haynaba intaasaan siisnay wax alla waxaan dabka u saara ma hayno waan nimaadaa dhayli xafiiska gaadiidka waan nimaadaa waxay nagu yidhahdeen waddada yaa cidhiidhiya waddooyinka jigjiga cidhiidhiya
bajaajtaad waxaanu iibsanay muddo lix bilooda ka hor marka bishii toddobaad baa hadda noo bilanayso ilaa inta xafiiska ganacsiga gaadiidka waan daba soconnaa warna qanciya kamaanaan helin wayna meermeerinayaan mar waxay leedihin waa laydin siinayaa mar kale waxay leedihin haddana waxba laydinma hayo tirada dadkaasi waxay gaarayaan shan boqol iyo toddobaatan dhallinyaraa weeyaan abaaraa jira bishaa ramadaan baa lagu jiro sixir barar baa dhacay marka booliistii laba nabad kala gelayo marka waxa weeyaan dadkaasi saaka halkaa waxay isugu soo baxeen inay xukuumadda codsi u gudbistaan oo waxa weeyaan sidii lambarka ay ku heli lahaayeen ayay maanta halkaa isugu yimaadeen dhankiisa si aan u ogaana cabashada shacabka waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey agaasinka xaqiijinta tayada gaadiidka ee xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladdegaanka soomaalida sharmaarka abiib xasan waxa uu sheegay in muddooyinkii u dambeysay uu caasimada deegaanka kusoo badanayey gaadiidka saddexda lugood leh ee bajaajka iyo foorsiga isagoo sheegay in gaadiid badan ay sanadkan keliya sharciyeeyeen balse haatan ay joojiyeen taarikada gaadiidkan sababa la xidhiidha cidhiidhiga ay ku keeneen waddooyinka magaalada iyadoo uu tilmaamay in ay jirto istiraatiijiyad guud oo ay hadda dejiyeen waxaa jiray maaragtay caqabado fara badan oo la xidhiidha gaadiidkan saddex lugoodlaha ayaa jirtay inuu caasimadda aada ugu soo fara badanayay baa jirtay markaa sanadkan kale hatay ama bilowgii sanadkan waxaan bixinay ilaa ku dhowaad kun xabo oo taarika ah ama waxaan sharciyeynay gaadiid ka saddexda lugoodle ee baajta iyo foorsida ku dhowaad kun ayaan maaragtay sharciyeynay caasimadeenna waad aragtaan wadooyinka iyo infrastructurku maaragtay aada uma fiicno inkastoo wadooyin fara badan la dhisay haddana stiil maaragtay kuma filna marka waxaa laysla qaatay in si kumeelgaada loo joojiyo taarikada korwanka ah ee lagu xidho baajaajta iyo foorsida istraatiijiyadda guud ee dalka iyo tan deegaankuba waa in maaragtay mass transportiga gaadiidka dadweynaha ee dadka badan qaada in caasimadaha la keeno wadooyinka halbowlaha ay waaweyna in gaadiidkan yaryar oo dhibaatooyin fara badan ta koobaad jaan bay keenayaan gaadiidkan yaryar ta labaad shilalkiibaa fara badan ta saddexaad maaragtay lacagta lagu raacayo gaadiidkan inta badan waa maaragtay waa contract weeyaan oo lacag fara badan bay dadka weydiiyaan marka istraatiijiyaddu waxay tahay in gaadiidkan yaryar inta laga gudbo gaadiid mass transport dad fara badan qaada in magaalooyinku maaragtay ay u gudbaan taas ayaa keentay in si kumeelgaada aan u joojinno sharciyeynta gaadiidka yaryar ee foorsida iyo baajaajta laakiin markaan saa leenahay kama joojin deegaanka intiisa kale oo haddaba maarata waanu dalabnay oo maxaa gobolada gaadiidka jooga sida maaragtay goday qoraxay jarar liibaan fiiq maaragtay gobolka erar gaadidka jooga ee maaragtay korwanka insha allah waan iyaga waan u keenna waan sharciyeenaynaa marka laga yimaado cidhiidhiga ay keeneen gaadiidkan shiralka ay galaan muddooyinkii u dambeeyey ayaa noqonaya kuwa soo badanaya iyadoo geesta kale aan layska indhatiri karin in kumanaan kun oo ku dhaqan caasimadda magaalada uu u yahay gaadiidkani ila dakhli oo muhiim ah maxamed cabdiraxmaan gaataha v o a magaalada jigjiga
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gaata warbixintaasi magaalada jigjiga ka soo diray weli halkaad nagala socotaana waa tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o ayaa intaasi ku dhan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan